halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somalycom subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah addexiyolabaatanka bisha maarch sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo inteennaba ku sugan guryaheenna
dadku waa inay bulshada ka fakaraan mana aha inay bulshada dhibaato ku noqdaan marka waa in uusan qofna bulshada soo dhex gelin haddii uu hargabhayo qufacayo amaba uu hindhisayo kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha yuganda oo digniin u diraayay dadkiisa kadib markii qofkii ugu horreeyay laga helay xanuunka coronavirus qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mida kenya oo ku dhawaaqday inay joojinayso duulimaadyadii dalkeeda imanayay iyo kuwii ka baxayaba sidoo kale waxaanu idiin haynaa xanuunka coronavirus iyo dunida sida uu faraha ba-aan ugu hayo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka iyo sahre ciidla nuur
mahadsanid falastiin saraakiisha caafimaadka ee dalka talyaaniga ayaa axaddii shalayto sheegay in tirada dhimashada xanuunka coronavirus ay kor u kacday iyagoo la sheegay inay shan kun iyo afar boqol oo qof u dhinteen ilaa hadda xanuunkaasi dalkaasi talyaaniga oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba la tacaalayay xanuunka coronavirus ayay marba marka ka dambeyso kor usii kacaysaa tirada dadka uu soo ridanayo dalka kuuba ayaa la sheegay inay dhakhaatiir u direen dalkaasi talyaaniga si ay uga qayb qaataan la tacaalidda bukaanada qaba xanuunka coronavirus weli wararka la xidhiidha xanuunka coronavirus ayaynu ku guda jirnaayay qaaradda afrika ayaa ilaa hadda tirada dadka la xaqiijiyey in xanuunkaasi coronavirus laga helay ay aada uga yar tahay marka la barbar dhigo qaaradaha kale ee dunida wadamada la sheegay inay kusoo biireen liiska wadamada laga helay dad ka mida xanuunka coronavirus ayaa kala ah angola eritrea south africa uganda iyo zimbabwe
halkaaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in xanuunka coronavirus awiis ay idaacadda aan kasoo tabinayno guryaheena oo aanan istuudiyaha fadhin sidii aad horey nooga barateen wararka ku saabsan xanuunka coronavirus iyo dunidaba waa ay noo soo socdaane aan ku horumarno gariiga tahriibayaal soomaaliya oo aada u tiro badan ayaa ku sugan xuduudda ay wadaagaan wadamada turkiga iyo gariiga sidoo kale boqolaal qaxooti soomaaliya oon sharci haysan ayaa ku dhexaniban dalka gariiga kadib markii xanuunka coronavirus dartii ay ku adkaatay in ay wadankaasi ka baxaan sahre ciidla nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo diyaarisay oo ay ku eegeyso tahriibayaasha soomaalida ee xilligan caqabadaha adag wajahaya xilligan oo wadamo badan oo dunida lagu jiro wakhtiga qaboobaha xanuunka coronavirusna uu dunida kusii fidayo ayay boqolaal qaxooti magangeliyo doon iyo tahriibayaal soomaaliya isugu jiraa ku xaniban yihiin xadka u dhexeeya turkiga iyo gariiga dadkan ayaa badankoodu kasoo kicitimay dalka turkiga markii dhowaan dowladda wadankaasi ay ooda ka qaaday dadkii tahriibayaasha iyo magangeliyo doonka ahaa ee dalkeeda ku sugnaa ee quudareynaya inay u gudbaan wadamada kale ee yurubta galbeed markii ay dadkaasi ooda soo jabsadeen ayay dowladda gariiguna si weyn u adkaysay xadkeeda dadkii gudaha u galayna badankooda waxaa dib loogu celiyay dalka turkiga qaar ka mida dadkii haystay sharciga yar ee deganaanshaha turkiga iyo kuwii haystay sharciga qaxootinimo ee qaramada midoobay waxay dib ugu noqdeen dalka turkiga balse waxay xaaladoodu cakiran tahay kuwii aan labada aqoonsi midnaba haysan ee ka baxay dalka turkiga gariigana gaari waayey siciid cabdilaahi xasan oo ah wariye ku sugan dalka gariiga ayaan ka waraystay xaaladda dadkaasi ku xaniban xadka iyo kuwa ku sugan dalka gariiga gudihiisa balse aan sharciya haysan haatana ay adag tahay sidii ay uga bixi lahaayeen
dadkii ugu badnaa ee turkigu soo daayo weyaan dadkan ee xuduuda jooga islamarkaana ay caalamka oo dhan ay ka hadlayeen muddooyinka ugu dambeeyey marka waa dadka turkiga ka yimid oo xuduudda jooga rabay waddanka inay sharci daro kusoo galaan ay dowladda greeguna ay ciidankoodii xuduuddoodii aada u adkaysay waxaana yaraaday dadka soo gelaya iyadoo dadka qaar soo galayna caasimada labada waddankan greega soroleti laydhaa dib loogu celiyo xuduudda marka waa dadka xagga turkiga ka yimid ee xuduudda joogay
waa gartay siciidow bal waxaad sawir iga siisaa dadka qaxootiga ah ama tahriibayaasha ah ee soomaaliyeed ee jooga dalka griiga xaaladooda siday usoo galaan iyo siday uga baxaan
saare cidlo nuur markaynu ka hadalno dadka qaxoontiga laba bay u qaybsamayaan waa dad marka hore soo gala jasiiradaha waddanka griiga islamarkaana dowladda griigu ay badbaadiso oo ay soo raacaan dooniyo bacaa ama dalxiisayaal dooniyo noocaas oo kale ay ku yimaadaan marka kuwaas jasiiradaha la geeyaa kaman baa la geeyaa halkaasaa saddexda wakti meel waxay cunayaan lagu siiyaa kuwo kaloo waxaa jira saaray iyaguna lugta soosoo mara oo baawur lagu soo qaado kuwaas markay magaalada yimaadaan haddii ay boolisku qabtaan waraaqo lix biloodaa la siiya ay waddanka ku joogaan lixdaa bilood ama uu isku dhiibi karaa ama waddankuu kaga bixi karaa kuwaan booliska la kulmina si qorsoodi bay kusoo galaan caasimada islamarkaana way iskaga dhex nool yihiin inta badanna booliska way ma arkaan oo guryahanbay inta badan joogaan marka haddii booliska uu qabtana kor uu ka dhigaa lix bilood buu walaaqaa la siiya marka labadaasay u kala qaybsadaan waan gartay markaa bal noloshooda ka waran dadka gudaha waddanka griiga jooga iminka ee aan sharci haysan islamarkaana aan ka bixi karayn xaaladan jirta darteed dibna aanu noqon karayn
sahray dadkan inta badan qofka hadduu faradhigto sharci bay siiyaan waddankan griiga way qaabilaan mudday u qabtaan interview bay ka qaadaan process sidaasoo mara ama nidaam sidaasa laakiin dadka aan iskiibin runtii hadda aad bay ugu adag tahay maadaama inta badan baasaboro iyo hawlo kale ay ku bixi jireen ayaa meeshii ka baxday marka taas waxay keentay in dadkii ay xanimaan oo aanay bixi karin taasoo xanuunkan coronaviruska uu dhibaatadiisa uu saameeyey ay qayb ka tahay marka soomaalidaasi iyagu aad bay ugu sii dhib qabaan kuwa kale caasimada jooga ama kaaman bay ku jiraan kaamankaas iyagu ku nool yihiin saddexdooda waktina halkaasa ka helaan greega gaar ahaan caasimada antonisna ilaa shan kaam baa ku yaala oo quxunti aad u tiro badan oo ilaa iyo hal milyan gaari ay ku jiraan xaaladda kala xidhanka ah ee uu dunida ku keenay xanuunka coronavirus ayaa kurbada kusii kordhisay soomaalida tahriibayaasha ah oo muddooyinka dambeba la daalaadhacayay caqabado kaga imanaya badxidhanka cimilada dunida ee isbedelaysa iyo siyaasadda wadamada reer galbeedka oo dhowaanahan ay kusoo badanayeen aragtiyaha aaminsan inaan la soo dhoweyn soo galootiga maadaama ay haddaba culaysyadaasi sii kordhayaan maxay soomaalidu weli ugu dhiiran yihiin socdaallada halista badan ee tahriibka maxayse uga soo tahriibayaan deegaanada ay ku nool yihiin waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor cabdiraxmaan axmed obsiye oo ka tirsan hay-adda camuud foundation sabab badan baa keena tahriibka laakiin de haddaan usoo leexano su-aasheena iyo dadka soomaaliyeed meesha doonaanba ha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah sideetan boqolkiiba dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin toddobaatan ilaa iyo sideetan waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maaragta dawladaha ushaqeeyaan haddana dhalinyaradii marka ay de waddankii ka yimaadaan ay halkaa kasoo ordaan uma muuqato in dhibaato dhibaatadii ka weyna ay ka horeyso oo lafdigoogu marka ay maraykan iyo canada iyo yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ee xitaa yaqaaneen iyo wixii ay sharafta ku lahaayeen halkan marka ay yimaadaan wax cusub bay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku soomaaliyeed meeshay doonaanba ha joogaan imaanshaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degben oo mandiqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta wakti fog lagaga baxo caqabadaha tirada badan ee isbiirsanaya waxay marba marka ka dambeysa sii adkeynayaan hanaankii dad badani sharci la-aan ku geli jireen wadamada reer galbeedka waxaanay dadka qaar aaminsan yihiin inay keeni karto in dhalinyarada soomaalidu ay ka waantoobaan halista ay ugu soo bareerayaan tahriibka aan la hubin meesha uu ku dhammaanayo warbixintaasina waxaana la socodsiinaysay noona soo diyaarisay sahra ciidla nuur warar hordhaca oo laga helaya dalka kenya ayaa sheegaya in dowladda kenya ay shan iyo labaatanka bishan gebi ahaanba joojinayso addoonlimaadyada caalamiga ah ee dalkeeda tegaya iyo kuwa kasoo baxaya tallaabadaasi oo ay ku doonayso xukuumaddu inay ku xakamayso xanuunka coronavirus ee saameynta ba-an ku yeeshay dunida sidoo kalena dowladda kenya ayaa gebi ahaanba xidhay goobaha cibaadada iyo goobihii ay dadku iskugu yiman jireen arrintan ayaana kusoo beegantay iyadoo dowladda kenya ay shalay tashaaca ka qaaday in sideed qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed inkastoo aysan weli v o edu helin war rasmi ah oo ay dowladda kenya ku joojinayso duulimaadyada diyaaradaha caalamiga ah ee dalka soo gelaya iyo kuwa ka baxaya ayaa haddana war qoraal ah oo xalay lagu daabacay websayteka safaaradda maraykanka ee dalka kenya ayaa muwaadiniinta maraykanka loogu sheegay inay ka feejignaadaan arrintaasi warkaasi qoraalka ah ayaa lagu yidhi dowladda kenya ayaa fiidnimada caawa ah waa xalaye shaacisay inay joojinayso dhammaan duulimaadyadii caalamiga ah ee dalka soo galaya iyo kuwa ka baxaya go-aankaasi ayaana dhaqangeli doona siqda dhexe ee habeenka arbacada ah ee shan iyo labaatanka bisha diyaaradaha xamuulka ah wax saameyna kuma yeelan doono go-aankaasi ayaa lagu sheegay iyadoo muddadaasi inta laga gaarayana dadka dalka soo galaya lagu hayn doono goobo gaar ah oo ay dowladdu diyaarisay dowladda kenya ayaa shalay xaqiijisay ilaa siddeed kiis oo cusub oo cudurka korona ah iyadoo taasi tirada guud ee dadka laga helay xanuunka korona ee gudaha dalka kenya lagu karantiilay ka dhigaysa ilaa shan iyo toban ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad badan oo baaritaano iyo dabagal ay dowladdu ku hayso magaalada nairobi isu socodkii dadka iyo gaadiidka ayaa yaraaday iyadoo kala shakiga dadkuna uu aad u batay dowladda ayaa amaro ku soo rogtay gaadiidka dadweynaha kuwaasoo la xiriira tirada dadka gaadiidka raacaya iyo sidoo kale sidii ay gaadiidleydu u hergelin lahaayeen qalabka nadaafadda waxaana qorshahaasi ay dowladda kenya ay ku doonaysaa xakamaynta faafitaanka cudurka corona sidoo kale dowladda kenya ayaa gebi ahaanba xirtay goobihii cibaadada sida masaajidda kiniisadaha iyo makhaayadihii ay dadku ku caweyn jireen xiliyada dambe ee habeenkii xaafadda islii ee ay soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mid ah meelaha uu go-aankaasi saameeyey culimada xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa xalay salaadii cishaha kadib ku dhawaaqay inay xireen gebi ahaanba masaajidii iyo xarumihii diinta lagu baranayay ee xaafadda islii ee magaalada nairobi kadib markii amarkama dambays ah uu uga yimid dowladda kenya sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee waddanka kenya ayaa sharaxaya go-aankii ay ku xireen masaajidda xaafadda isliya ee magaalada nairobi sidaas daraaddeed ma lihin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay wax awooddaada ka baxsan ilaahay kuguma kallifin adugu ama jeclow ama necbow laakiin amarkan waa amar dowladeed waana in sidiisaas loo qaato waay annagoo taa ka duulayna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national governmentigaa xidhay wasiirkaa ku dhawaaqay almuhim waxa weeye amarkaasaa jira sidaasayna u jiraan masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaasay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna sidaasay ku xidhay kiniisadihii baa la mid ah goobihii caamkan hadda ka hadlayay baa la mid ah hadda marka waxa weeyaan warku saasu ku cadiyay intaa wixii ka dambeeya waxaan idin siinayaa talooyin yar ee guryaha lagu tukan guryaha marka lagu tukanayana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ajirkii aan ka heli lahayn masaajidda salaadooda inaynu guryaha ku helayno insha allahu tacaala waxaa yeele nebigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam axaadiis badanoo tilmaamaysa haddii ruuxa muslimka cibaado uu lahaan jiray cibaadadiina ay u diiddo duruuf ka xoog badan caafimaad ama safar ama duruufta u diiddo nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam waxaa loo qorayaa ajirkii sidii isagoo sameeyey oo kale marka waxaan rajaynayaa in ilaahay agtiisa aan ka helno ajirka innagoo jamaaco ku tukannay oo kale ajirkeeda khaasatan qalbigeennu aad buu u jecel yahay in muxuu ahaye jamaacadii iyo masaajidii noo sii socoto taa marka waxa weeye guryaha laysaga magaalada nairobi oo lagu xasuusto ciriiriga dadka iyo gaadiidka saaka waxaa laga dareemayaa jawi ka duwan kii hore iyadoo dadka iyo gaadiidka magaalada sii gelaya amaba ka soo baxaya ay aada u kooban yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi wararkii xanuunka coronavirus ayaanu ku jirnaaye xanuunkan ayaa kusii faafaya dalka canada gaar ahaana gobolka ontario oo soomaali badan ay degan tahay iyo weliba british columbia saraakiisha caafimaadkuna waxay dowladda ka dalbanayaan in ay qaado tallaabooyin dheeri ah wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto xanuunka covid sagaaliyo toban ee uu keeno coronavirus ayaa kusii faafaya dalkan canada walow gobolada ontario iyo british columbia ay ugu sii daran yihiin gobolka ontario waxaa xanuunka covid sagaaliyo toban shalay laga helay toddobiyo afartan qof halka sabtidii laga helay sagaaliyo konton qof jimcihiina lixdan qof taasoo tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ay hadda kor u dhaafayso afar boqol iyo soddon qof gobolka british columbia ayaa tirada dadka laga helayo xanuunka uu sii kordhayaa iyadoo ilaa iyo hadda laga helay afar boqol afar iyo labaatan qof khubarada caafimaadkuna waxay dalbanayaan in la qaado tallaabooyin dheeriya ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudeau oo xaaskiisa sophia trudeau laga helay xanuunka covid sagaaliyo toban isagana uu ku jiro karantiil afariyo toban cishaha ayaa sheegay inaysan hadda jirin xaalad dalka oo dhan loogu soo rogo bandow ama xaalad deg dega balse gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ayaa toddobaadkii hore lagu soo rogay xaalad deg dega taasoo ka dhigan in la xiray goobaha ganacsiga cibaadada waxbarashada shaqooyinka badankood islamarkaana la mamnuucay in dadka ay isu yimaadaan haddaba waa sidee xaaladda guud ee soomaalida waatan ayaan cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka canada aad iyo aad ayay noo saameysay arrintan ah coronavirus waana virus hadda sii badanayo magaaladan aada ugu sii badanayo laakiin dhibaatada soomaali u geystay waxay tahay horta in dadkii layiri guryaha joogeen yay ka bixin guryaha oo maaragta ee tahay arin aada iyo aad maaragta u adag marka labaad in iskoolaadka la joojiyey shaqooyinka la joojiyey maalihii lasugu imaanaya la xiray waxaa taloo taas kasii daran hooyo kasta waxay qabtaa shan cunug lix cunug toddoba cunug marka bal feker toddoba cilmood ama lix cilmood ama sideed cilmood oo guri kuu fadhiyo oo iskool lahayn maalina lahayn ood maalin kasta aad haynays gurigaas aad ku haynaysid ilaa iyo waktigay tahay lama oga waxbarasha la-aan ku jiro cunto kaa rabaan istooryadii cuntooyinka waa laga dhammaystay marka waa arin aada iyo aad u xun soomaali ahaana aaday noo qabatay hooyooyinku waa iska dhibaataysan yihiin doctor axmed cigaal ayaa v o eda u sheegay in sida keliya ee lagu xakameyn karo faafista virusku uu yahay in si dhaba loo qaato talooyinka dowladda iyo saraakiisha caafimaadka waa mahadsan tahay xuseen xaqiiqdii xakameynta dadka guryahooda lagu xakameynayo waxay ka tari kartaa waxyaabo fara badan tusaale ahaan haddaan usoo qaadano ka hortagga mar kasta wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta dalkan canada ayadoo ka tusaale qaadanaysa wadamadii horey uu ugu soo dhacay qaababkii ay u xakameeyeen iyo wadamadii aan xakameynin dhibaatada uu u geystay tusaale ahaan waxaa ka mid ah masjid ku yaala malaysia ayadoo salaadii lagu jiro ayaa nin dhallinyaro ayoo qabaa soo galay cudurkii sidii ku faafay halka china ay wada xakamaysay marka xakameyntu waxay ka qayb qaadanaysaa oo qeyb muhiima ay ka tahay daaweyntii cudurka dowladda federaalka iyo tan gobolkan ontario waxay ballan qaadeen taageero dhaqaale oo loo fidinayo dadka uu haleelay xanuunka ama ku waaya shaqooyinkooda balse weli dadku waa kuwa ka walaacsan qaabka ay u helayaan taageeradaasi maadaama dhibaatadu ay saamaysay guud ahaan dalka waatan mar kale ayaan cumar waxaa cajiib leh qofka wuxuu ka fekeraa ma caruurta waxbarashadiisu ka fekeraa ma wuxuu ka fekeraa lacag uu ku bixin lahaa dhaqaalihiisa iyo guryihiisa iyo wuxuu u baahan yahay sababtoo ah run ahaantii inkastoo dowladda ee ballan qaaday inay dhaqaalaha wax ka qaban doonto dadkana ay caawini doonto dadkana meel ay uga soo bixi karto haddana saasay tahana weli dadkii waa iska barbalaysan yihiinoo waa walwalaayiinoo lacagta xaggee ka imaanay yaana siin doona se wax ku bixin doonaa dadkii oo guryaha gata iyaga laftigooda lacagta meelay ka keenayan waa ku wareersan yihiin qofaa wici kartid maleh qofaa la hadli kartid maleh taleefanaysaad gareeyeen taleefanadu waxawaaye ummadii o dhan oo wadanka joogtayaa wada jirto saa ku hesho waa adag tahay marka si aad iyo aad ah uunoo saameeyey dhammaan xuduudaha dalkan ayaa la xiray waxaana la joojiyey duulimaadyada sidoo kale ra-iisul wasaare justin trudeau wuxuu sheegay in ilaa iyo amar dambe kanada ay dib u celin doonto dadka magangelyadoonka ah ee sida sharci daradaha uga soo tallaabaya xadka maraykanka si loo xakameeyo faafista coronavirus tirada guud ee dalkan ilaa iyo hadda uu haleelay xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno viruska corona ayaa lagu sheegay kun saddex boqol kow iyo soddon qof halka sagaal iyo toban qof ay u dhinteen laakiin tiradan ayaa saacad walba kordhi karta marka loo eego qayladhaanta ka soo yaraysa saraakiisha caafimaadka xuseen nuur xaaji v o a toronto dalka uganda ayaa qofkii ugu horreeyey xanuunka coronavirus laga helay qofkan ayaa la sheegay in uu habeenkii sabtida kasoo laabtay dalka imaaraadka carabta arrintan ayaana kusoo beegmaysa xilli madaxweynaha dalkaasi yuweri museveni uu ku dhawaaqay inuu joojinayo duulimaadyadii dalkaasi tegayey dhinaca kalena dalka talyaaniga waxaa la xoojiyey xanibaadii socdaalka ee dadka lagu soo rogay xilli ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya xanuunkaasi coronavirus warbixinahan waxaa isku soo dubariday wariyayaasha v o eda ee kala ah xaliima al cuthmaani oo joogta kambala iyo sabina costal franco oo joogta roma falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo koobaysa dalka uganda oo maalin uun ka hor bilaabay inay xiraan iskuullada islamarkaana ay xadidaan isku socodka dadka ayaa hadda waxaa laga helay xanuunka qofkii ugu horeeyey ninkan laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxaa xaraarada korkiisa ama kuleylka jirkiisa uu ahaa markii uu soo degay iyadoo mudana uu sidaasi sii ahaa ninkan ayaa waxa uu deganaa magaalada kambala wuxuuna safar shaqo u aaday magaalada dubai bishian aynu ku jirno maar keedii habeenkii sabtida ayaa madaxweynaha dalka uganda yuveri museveni waxa uu ku dhawaaqay xanibaad socdaal dhammaanba dadka soo galaya dalkaasi isagoo sheegay in dadka safrayana ay horay u diideen markaasi in la karantiilo
we have decided to take the following measures. Number one, to prohibit all incoming passengers, whether by air, land or...
natiijada taas ka dhalatay waxaannu go'aansannay inaan qaadno tallaabooyinkan ta ugu horraysa waa inaan mamnuucno dhammaanba dadka ka soo gelaya dalka haddii ay ku imanayaan cirka dhulka iyo biyahaba si tan loo fuliyana waxaan go'aansannay inaan joojinno duulimaadyada dalkeenna yimaada kuwaasoo aanan ka soo degi karin garoomadeenna guud ahaan waxa keliya aanu oggolnahay ayaa ah diyaaradaha xamuulka kuwaasoo soo geli kara kana bixi kara dalka waxaa kale oo uu si adag ugu digay madaxweyne museveni dadka qaba hergabka
dadku waa inay bulshada ka fakaraan mana aha inay bulshada dhibaato ku noqdaan marka waa in uusan qofna bulshada soo dhex gelin haddii uu hargabhayo qufacayo amaba uu hindhisayo uganda waxaa ilaa iyo hadda baaritaan ku sameysay boqol qof tan iyo markii uu xanuunkani ka dilaacay shiinaha dadka reer uganda ayaa waxaa la weydiistay in ay guryahooda joogaan iyadoo lagula taliyey in ay ka baxaan oo keliya markii ay ka maarmi waayaan guryaha dadka ayaa loogu baaqay in ay isdejiyaan islamarkaana ay taxadaraan iyagoo ku wargelinaya wasaaradda caafimaadka mar walba oo ay arkaan ama ay ka shakiyaan in qof uu qabo xanuunka coronavirus dhanka kalena muuqaal uu soo dhigay boggiisa facebooka ayaa ra-iisul wasaaraha talyaaniga guseppe conte waxa uu ku sheegay in talyaaniga uu wajahayo xaalad aada u xun oo adag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay in dowladda ay go-aansatay inay xirto dhammaanba dhaqdhaqaaqyada wax soo saarka ee guud ahaan talyaaniga kuwaasi oo aanan nolosha aada muhiim ugu ahayn tan iyo bisha abriil saddexdeeda conte ayaa sheegay in dukaamada cunnada iyo baqaaradaba ay furnaan doonaan isagoo sheegay in aysan jirin sabab ay dadka suuqyada ugu ordaan si ay usoo adeegtaan sidoo kale wuxuu sheegay in dukaamada dawooyinka ama farmashiyaashuna ay furnaan doonaan Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, rimanere a casa. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo in questo modo riusciremo...
dadka talyaanigu waa inay ixtiraamaan sharciyada guryahana joogaan kuna adkaystaan waayo tani waa sida keliya ee aan nafteenna ku ilaalin karno iyo nolosha kuwa aynu jecelnahay talyaanigu waxay maalmihii dhowaa xoojiyeen jidgooyooyinka dhammaanba magaalooyinka waaweyn iyadoo la dhigay ciidamada milatariga iyo kuwa booliiska iyagoo dadkana hubinaya in ay haystaan sabab macquula ay bannaanka ugu baxaan ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa shacabka u sheegay lo stato c'è il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di alzare la testa e ripartire quanto prima dalku wuu jiraa dowladdu waxay qaadaysaa tallaabooyin aan caadi ahayn arrintaas oo noo oggolaanaysa inaan xaaladdan ka soo baxno oo aanu nal caadiya bilowno mana jirto baahi ka weyn tahadda taagan waa inay bulshadu isku timaadaa iskuna xirnaataa sidii silsiladdii oo kale si loo ilaaliyo nolosha oo ah ta sida weyn muhiimka u ah waqooyiga talyaaniga gaar ahaana gobolka lombardi xaaladu waa mid adag cisbitaalada ayaanan awoodin in ay xaalada la tacaalaan iyadoo dadka uu xanuunkan soo ridanayana ay sii kordhayaan ku dhowaad saddex boqol oo dhakhaatiira ayaa loogu yeeray in ay gacan ka geystaan xaaladan iyagoo markaasi kasoo jawaabay waxaana qaarkood ay si kumeel gaara ugu guureen goobaha dhibaatada xoogani ay ka jirto dhinaca kalena ruushka ayaa militari usoo diray dalka talyaaniga iyagoo bilaabay in ay qalab caafimaad keenaan kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu kaalmo usoo jeediyey in uu siinayo talyaaniga dalka mareykankana ku dhowaad afar boqol oo qof ayaa u dhintay xanuunka coronavirus halka soddon iyo laba kun oo kalena xanuunkan laga helay falastiin axmed iimaan ayay nala socodsiinaysay warbixino ay iskugu kaayasoo dugbarideen wariyayaasha v o eda ee xaliima al cuthmaani oo kambaalo joogta iyo sabiina costel franco oo iyadna rooma joogta haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka guddiga ciyaaraha olombikada adduunka ayaa kulan ay yeesheen axaddii shalay goor dambe waxa ay ku sheegeen in muddo afar toddobaad ay ku go'aamin doonaan in la joojiyo ciyaaraha olombikada ee sannadkan ka dhici lahaa magaalada tookiya ee waddanka jabaan iyo in kale qoraal uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu yidhi iyadoo la tixgelinayo xaaladda caafimaad ee dunidu haatan ay ku sugan tahay ayaa waxaa guddigu ay isla garteen in la qaado tallaabooyin looga baaraandegayo sidii loo samayn lahaa qorshayaal kala duwan oo lagu eegayo haddii ciyaaraha lagu qaban karo xilligii loogu talagalay iyo haddii wax lagaga beddeli karo taariikhda ay tahay in ciyaaruhu ay bilowdaan oo ku astaysan afar iyo labaatanka bisha julaay ee sannadkan guddigu waxay sheegeen in qorshaha aysan ugu jirin ciyaaraha gebi ahaanba la joojiyo balse waxyaabaha la isla eegi doono ay ka mid tahay in la dhimo tirada ciyaartooyda iyo weliba kulammada ciyaaraha ee la qabanayo si kastoo ay tahayba xiriirada xubnaha ka ah guddiga olombikada adduunka ayaa ku talinaya in gebi ahaanba ciyaaraha la joojiyo amaba dhowr bilood dib loo dhigo waddamada ay ka midka yihiin maraykanka ingiriiska baraaziil iyo norway ayaa guddiga olombikada maalmihii lasoo dhaafay ku cadaadinayay in gebi ahaanba ciyaaraha olombikada ee sannadkan irdaha laysugu dhufto si aan khatar loo gelinin nolosha ciyaartooyda ka qayb qaadanaysa ciyaaraha olombikada ee ku ballansan tokiyo bisha julaay ee sannadkan inay ka dhacaan haase ahaatee waddamadu waxay haatan soo dhowaynayaan tallaabada guddiga olombikadu ay arrinkan uga arrinsanayaan dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaatane kula dambe waa mascadoo bila sida nabadgelya
markana inagoo kusii saqayna gabagabadii idaacaddeenna dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee nimcaan hilaac iyo heestii qalbi
idaacadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo farsamada iyo iskudubaridka inoo qaabilsanaa dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo